kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur ibraahim maxaa dhegaystayaasha u haysaa ka hor inta aanan bilaabin akhrinta dhambaallada u soo qabanaya waa leeyahayaa codadkii cabdiqaadir jubba iyo khatrad daahir
qaba uu hugal ruwo barkayu hangadaan nin harada qaba uu hugal ruwo barkayu hangadaanihi hubadkaalula taasoo habaabanaye hanqalkaan la kace hubantaalula taasoo habaabanaye hanqalkaan la kace walayhelo walayhay sida halo kareeba idii gugmaayo walayhelo wabalayhay sida halo kareeba teliday hugmaaya luhu dhig habayaanahayo wadnahoodahanin halbowluhu dhig habayaanahayo wadnahoodahay hahayinkaabiinayaan hod caleeniya doog hayankii ku haree hayinkaabinayaan hod caleeliya doog hayankii ku raree walayhelo walayhay sida halo kareeba sidii hugmaayo walayhelo wabalayhay sida halo kareeba
nuur dhambaalku ugu horreeya haddeen qaato waxa uu naga soo gaaray nuur sheekh xasan carte iyo sheekh maxamed cali ibraahim iyo marwadiisa faadumo macalin nuur wardheere iyo xasan cabdow ibraahim iyo aadan cabdow ibraahim oo ku magac dheer aadan solar iyo cali cabdow ibraahim iyo habaryare hindiya jirow isaaq hooyo yarow jirow isaaq sheekh cabdi gurey qaadi ibraahim iyo eedo nasteexo cali ibraahim iyo carruurteeda dadkaas waxay kala joogaan dhuusamareeb beledweyne iyo deegaanka aqab dheere ee bakool iyo baydhaba waxaana ay hambalyo dhalasho ay hawada u baranayaan isxaaq cabdulaahi ibraahim iyo muno aadan maxamed oo gabar ay ugu dhalatay magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin ducada waa xaggeena gabadhaas allah ka dhigatiisoo weynaato oo waalidka dadkeeda iyo dalkeedaba wax tarta aamiin ayaan ana u raaciyey daanda dhambaalka dhankayga ugu horreeya waxa uu naga soo gaaray xasan nuuni axmed saaro xasan dhuungooyo iyo xaawo cismaan cabdulaahi muraayo nuun axmed iyo shukri cabdi maxamed maxamed cabdi maxamed iyo faadumo faarax muumin zaynab sheekh cismaan maryan sheekh cismaan iyo sacdiye sheekh cismaan axmed faarax muumin saamiye axmed faarax iyo mano axmed faarax raxme axmed faarax najmo axmed faarax ikraan axmed faarax iyo caashe axmed faarax duqow cismaan xayfow iyo abuukar isaaq ibraahim iyo faa'iza aadan saalax dhammaan dadkani ayaa u hambalyeynaya macalin cabdulaahi cabdiraxmaan cabdulle iyo falxado ibraahim cabdulaahi oo uu wiil ugu dhashay magaalada beledweyne wiilkaasi waxaanu leenahay ha noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin haatanna aanu aadno dhinacii heesaha aan galabta idinkugu tala galnay Amba waan ku haybinaye hiiboy amba waan ku haybinaye inabtima iihan weyntahay taanu jidh go'ay waa jacaylkaay alla januy awaada ma jibsaduy
Thank you.
biyaa ma hure maxaa soo hormaray hagaagii taanu jiidh go'ay waa jacaylkay alla januuya waada ma jiibsado
tahaniyadani waxay naga soo gaartay dadka kale ah salme maxamed cabdulaahi iyo saygeeda kamas faarax barre maxamed faarax barre iyo cabdulqaadir faarax barre bilo faarax barre dhuux axmed xuseen iyo afadiisa qiyaasi maxamed iyo cabdilcasiis maxamuud cabbaas injineer borow iyo yaasiin ibraahim dhammaan reer owsulo barre iyo reer faarax barre oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay halkan hambalyo iyo bogaadan uga dirayaan sharaf faarax barre iyo mumtaas kaamil cabdulaahi oo meherkooda uu ka dhacay wardheer oo ka tirsan dowlad deegaanka soomaalida etoobiya waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qaban allah idin kala siiyo aamiin dhamaalkan wuxuu noogu yimid nuur ustaad qadar faarax iyo jamaal faarax ukure iyo dani faarax ukure iyo hanaan faarax ukure iyo qadro xasan cabdi iyo asli bishaar cabdi wiilo garaadkediyo nasteexo cabdi ukure ayaan cabdi ukure iyo maxamuud yuusuf aadan sharmaarke iftiin ukure iyo qadro iftiin ukure iyo cumar carte mahad iyo agaasimaha raadiyo gedo injineer caliyare waxaana ay hambali u dirayaan aabe faarax ukure iyo hibo ismaaciil oo wiil ugu dhashay gobolka gedo gaar ahaan degmada beled xaawo wiilkaas oo loo bixiyey abubakar faarax ukure waxa ay leeyihiin allah ka dhiga kii soo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara aamin ayaan leenahay waxaan dhegaystayaasha u ciyaari doonaa heesta wadnaha iyo fanaanada raxma xasan
marwadiisa faadmo macali nuur wardheere iyo xasan cabdow ibraahim iyo aadan cabdow ibraahim oo ku magac dheer aadan solar iyo cali cabdow ibraahim iyo habaryare hindiya jirow isaaq hooyo yarow jirow isaaq sheekh cabdi gurey qaadi ibraahim iyo eedo nasteexo cali ibraahim iyo carruurteeda dadkaas waxay kala joogaan dhuusamareeb beledweyne iyo deegaanka aqab dheere ee bakool iyo baydhabo waxaana ay hambalyo dhalasho ay hawad u baranayaan isxaaq cabdulaahi ibraahim iyo muno aadan maxamed oo gabray ugu dhalatay magaalada muqdishow waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeena gabadhaas allah ka dhigatiisoo weynaato oo waalidka dadkeeda iyo dalkeedaba wax tarta dhamaalkan wuxuu noogu yimid nuur ustaad qadar faarax iyo jamaal faarax ukure iyo dani faarax ukure iyo hanaan faarax ukure iyo qadro xasan cabdi iyo asli bishaar cabdi wiilo garaad kediye nasteexo cabdi ukure ayaan cabdi ukure iyo maxamuud yuusuf aadan sharmaarke iftiin ukure iyo qadro iftiin ukure iyo cumar carte mahad iyo agaasimaha raadiyo gedo injineer caliyare waxaana ay hambali u dirayaan aabe faarax ukure iyo hibo ismaaciil oo wiilu ugu dhashay gobolka gedo gaar ahaan degmada beled xaawo wiilkaas oo loo bixiyey abubakar faarax ukure waxa ay leeyihiin allah ka dhiga kii soo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara aamin ayaan leenahay nuur heesta kale noo soo qabo dhambaalkana noo raaci waxaa noo baaqayaa muno cabdiraxmaan iyo nasteexo cabdiraxmaan iyo mustafa cabdiraxmaan axmed cabdiraxmaan hooyo zaare maxamed hooyo faadimo ibraahim hooyo faadimo cabdi jaleef hooyo naciimo cabdiraxiin xuseen abti maxamed cabdiraxiin xuseen hooyo katro cabdiraxiin xuseen eedo raxiimo cabdulle idris eedo ruqyo cabdulle idris eedo madiino cabdulle idris aadan bishaar cabdulle idris iyo maxamed cabdulle idris dhammaan waxa ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba waxaana ay jecel yihiin inay tahniyad hawad u mariyaan macalin cabdulaahi cabdiraxmaan cabdulle iyo falxado ibraahim cabdulle oo wiil ugu dhashay magaalada beledweyn allah ka dhigaan leenaha wiilkaas kii soo weynaada oo dalkiisa dadkiisa waxtara heesta kale ee saddexaad in dhegeystayaashan uu soo qabanayno waa hees uu qaadayo fanaanka suldaan seeraar haddaan laba qalbiya lahaan laa iyo laba nafood lahaan laa haddaan laba qalbiya lahaan laa iyo laba nafood lahaan laa lagu lama wadaageen oyga lilaahiya haddaan laba qalbiya lahaan laa iyo laba nafood lahaan laa haddaan laba qalbiya lahaan laa iyo laba nafood lahaan laa lagu lama wadaageen oyga lilaahiya waad ileedo waan ku leeyay iguli faqanide kugulamahaniye lagulama lehe labtuwa keliga waad ileedo waan ku leeyay iguli faqanide kugulamahaniye lagulama lehe labtuwa keliga la'aantaana waa waa lurkayde ladnaantaydu waa waa la joogaage intay nolol jirtaba kaluloo wadnaha laba igu ahow intaan dhuxuta laydhigin laba igu ahow intaan dhuxuta laydhigin intay nolol jirtaba kaluloo wadnaha laba igu ahow intaan dhuxuta laydhigin laba igu ahow intaan dhuxuta laydhigin la'aantaana waa waa lurkayde ladnaantaydu waa waa la joogaage intay nolol jirtaba kaluloo wadnaha laba igu ahow intaan dhuxuta laydhigin laba qarni haddaan jiri lahaa intoo kalena aad jiri lahayd laba qarni haddaan jiri lahaa intoo kalena aad jiri lahayd adun bay lahaan laa oyga lilaahiya laba qarni haddaan jiri lahaa intoo kalena aad jiri lahayd laba qarni haddaan jiri lahaa intoo kalena aad jiri lahayd adun bay lahaan laa oyga lilaahiya waan isleeno islahaane igu ladnaato kugu ladnaade labadeenu laba isku loobanehe allawaanu seeno islahaane igu ladnaato ugu ladnaade labadeenu laba isku loobanehe la'aantaana waa waa lurkayde ladnaantaydu waa waa la joogaage intay nolol jirtaba kaluloo wadnaha laba igu ahow intaan dhuxuta laydhigin laba igu ahow intaan dhuxuta laydhigin intay nolol jirtaba kaluloo wadnaha laba igu ahow intaan dhuxuta laydhigin laba igu ahow intaan dhuxuta laydhigin la'aantaana waa waa lurkayde ladnaantaydu waa waa la joogaage la'aantaana waa waa lurkayde ladnaantaydu waa waa la joogaage intay nolol jirtaba kaluloo wadnaha laba igu ahow intaan dhuxuta lay degeen
waxaa noo baaqay oo dhambaal naga soo gaaray hooyo xaleemo ou sulub barre iyo salmo maxamed cabdulaahi iyo saygada kamas faarax barre cabdiweli faarax barre iyo maxamed faarax barre iyo cabdiqaadir faarax barre bile faarax barre iyo umayma maxamed cabdulaahi iyo dhuux axmed xuseen iyo afadiisa qiyaasi maxamed iyo cabdicasiis maxamuud cabaas iyo yaasiin ibraahim iyo falastiin khaliif yuusuf dhammaan asxaabta waxay taanid u dirayaan mumtaas kaamil cabdulaahi iyo shire faarax barre oo meherkooda uu ka qabsoomay war dheer maamulka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya waxaanay leeyihiin meherkiina ha idin horseeda guur kheyr qaba aamin ayaan leenahay waxaa noo baaqaya dadka kale ah qadar sugow salaad iyo xasan faarax diris macalin faarax iyo ugaas macalin faarax baadiye aadan xudow iyo maxamuud xuseen xasan axmed macalin faarax iyo hooyo maamana maxamuud iyo hooyo qaali diiriya waxaa kaloo dirayaa cambare aadan xudow iyo dhammaan reer faarax iyo xaliimo macalin faarax dhammaantood waxay tahniid u dirayaan baa layidhi iftiin macalin faarax iyo xareede xuseen xasan oo wiil ugu dhashay degmada beled xaawo wiilkaasi waxaa loo bixiyey shucayb waxaan leenahay ha noqda kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin aan mar kale aadno dhankii heesaha heesta huunfey iyo fanaanada luul jaylaani cali ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha waxaa galabta idinla socodsiiyey ibraahim xasan garabey daanduray iyo aniga oo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo